habeen wanaagsan ah dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa habeen khamiis ah bisha mey ee sanadka kana waa adeyo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah sida qaar ka mid ah dadka reer puntland ay uga falceliyeen hadal uu shalay jeediyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni masiirka iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed ma aha shay lagu gorgortamo madaxweyne siciid cabdulaahi deni waa uga mahad celinaynaa haatan waxaa muuqata inuu madaxweynuhu garwaaqsaday arrintaa puntland iyo dowlad kale oo xubin ka ah federaalka looma inkiri karo dowladaha kale ee xubnaha ka ah federaalkuna ma inkiri karaanoo ma garab mari karaan oo waa collig bay u tahay dowladda federaalkuna xaqna uma leh
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno dawaynta xanuunka kansarka iyo cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa ta carruurta laga helaya kansarrada kala duwan ha u badnaadaan kansarrada ku dhaca dhiigga wakhti xaadirkan ma yara sababaha kansarradaasi u soo badanayaan weli wax istadi fiicanoo laga hayaa ma jirto laakiin si guud waxaynu kala mid nahay uun adduunyada kaleba oo ay ku soo badanayaan daawada kansarku waa daawo muddo dheer qaadata gaar ahaan kansarrada dhiigga ku dhaca laba ilaa saddex sannadood
xubintii doodda gaaban barnaamijkii wargaysyada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa la filaya in uu kenya u magacaabo xulafo weyn oo aan neto ka tirsanayn sida laga soo xigtay ilo xog ogaala tallaabadan ayaa kenya waxa ay ka dhigi doontaa waddankii ugu horreeyey ee ka tirsan dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya ee helay qiimaynta noocan oo kalea arrintan ayaa waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo inta lagu guda jiro booqashada waa booqasho saddex maalmood ah uu madaxweynaha kenya william ruuto uu ku joogo dalkan maraykanka biden ayaa arbacadii shalay waxa uu aqalka cadda ku qaabilay madaxweynaha dalka kenya biden ayaa sheegay in uu doonayo inuu booqdo afrika bisha februari inkastoo ay taasi dhici doonto doorashada soo socota ee dalka maraykanka kadib ruuto ayaa waxaa lagu wadaa inuu arrimo badan oo ay ka mid yihiin ganacsiga iyo cafinta deymaha uu kala hadli doono madaxweynaha maraykanka intuu booqashada ku joogo dalkan labaiyo toban qof ayaa dhintay shan iyo labaatan kalena waa ay dhaawacmeen weerar ay muddo laba cisho ah ciidamada israa'iil ay ku qaadeen daanta galbeed ee magaalada jiniin sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta ciidamada israa'iil ee difaaca ayaa sheegay in ay weerar dhulka ah ku qaadeen dagaalkan oo ay bilaabeen maalintii talaadadii kana bilaabeen magaalada koofureed ee rafax iyo deegaanada kale ee jabaaliya ee dhinaca waqooyiga ah maxkamadda dembiyada ee i c j ayaa waxaay ku dhawaaqday khamiistan in go'aan ay ka gaari doonto maalinta jimcaha ah codsi deg deg ah oo ka yimid koonfur afrika kaas oo lagu dalbanayo xabad joojin deg dega koonfur afrika ayaa arbacadii waxaay horay ay weydiisatay tallaabo deg deg ah oo lagaga jawaabayo dagaalka israa'iil ee rafax ka socda halkaas oo qaramada midoobay ay ka digtay masiibo bini'aadminimo oo deg deg ah in ay halkaasi ka dhacdo saraakiisha ukrain ayaa sheegay in weerarada ruushka ay khamiistan ku dileen ugu yaraan afar qof magaalada kharkiif ee waqooyiga bari ole senibof oo ah barasaabka gobolka ayaa waxa uu ku sheegay barta telegramka in ruushka uu aagga uu ku garaacay ugu yaraan shan iyo toban gantaal galbeedka gobolka belgrod ee ruushka ayaa mas-uuliyiintu waxay sheegeen khamiistan in khasaare ka dhashay weerarada cirka ee ukrain lagu qaaday wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxay sheegtay in shan iyo soddon gantaal oo ukrainiyaan ah ama ukrain laga leeyahay iyo saddex diyaaradood oo aan duuliyo lahayn ay ku burburiyeen belgrod markale caweysin wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan aan ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo shalay ka hadlay munaasabadda xiritaanka shir jihaynta xukuumadda puntland ayaa waxa uu ku baaqay in la wada hadlo iyo in sharciga dalka la dhowro hadalkan ayaa waxa uu imaanaya iyada oo in muddo ahba uu muran ka dhexeeya puntland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya kaas oo salka ku haya wax ka beddelka dastuurka deni ayaa waxaad mooddaa in uu ka soo yaro dabcay qaar ka mid a hadaladii uu hawada u mareeyey dowladda isagoo sheegay in soomaalinimada aanay cidna uga cararayn qofkii qaldanna ay gacanta qabanayaan warbixin hadalka siciid cabdulaahi deni ku saabsan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo soo xiriyey shirka jihaynta xukuumadda puntland oo ka soconaya magaalada garowe ee caasimada puntland ayaa waxaa ka qaybgelayay golayaasha kala duwan ee puntland hay-adaha madaxa bannaan waxaana lagu soo bandhigayey waxyaabihii looga hadlay shirka jihaynta iyo qodobada ugu muhiimsan ee loogu horumarin karo adeegyada loo qabanayo bulshada madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa boogaadiyey shaqadii wanaagsaneed ee lasoo qabtay shantii sano ee lasoo dhaafay waxaana ugu baaqay golaha wasiirada iyo weliba hay-adihiisa in lasii horumariyo runtii waxaa farxad weyn inoo wada ah in maanta kulankaanu noo qabsoomo muddo afar beri ah oo golaha xukuumadda iyo dowladda guud ahaan ay ku jiraan hay-adaha kaleeto ee xukuumadda ka madax bannaan sida garsoorka iyo golaha wakiilada oo furitaankii qeybka ahaa kuna darsaday aragtidooda ku wajahan ee hagidda dalka inay golaha xukuumaddu fursad u heleen inay dhammaan soo bandhigaan wixii shantii sano soo hore soo qabsoomay si ay u gartaan waxa dhiman oo aan qabsoomin oo u baahan in loo asteeyo qorshaha cusub ee shantii sano ee soo socota runtii waxaan ka mahad celinayaa dadka halka fadhiya oo ahaa lafdhabartii hogaaminayay mishiinkii dowladda ee howlaha baaxadda leh soo qabtay oo ahaa hoggaanka hoose ee shaqaalaha dowladda laga bilaabo madax faracyeedyo qaybeedyo waaxo iyo agaasimaanta guud ee wasaaradaha iyo ciidamada qalabka sida ee halka ku sugnaa madaxweyne deni oo khudbaddiisa sii wata ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya in weli puntland ay ku hayso faragelin siyaasadeed waxaan dadka reer puntlandna uga digaya madaxda federaalkana u sheegaya mar bay isku dayeen in dadkeenna gudaha oo na diidanaa ay duur xulaan oo ay xoog u noqdaan iyagoo dano kale leh ay rabaan inay dalkeenna burburiyaan oo ay soo aweedeeyaan ilaahay ma kama dhigin garashadii dadkii laga soo horjeeday iyo dowladda siday u maaraysa ayaa looga soo gudbay in dalkan afar iyo labaatan maalmood lagu durduriyo ama afar labaatan bilood hadda sansaantii u egbaa weli socota oo dhaqan baa iska jiro haddii intii la legdamo mid la legdi waayo kan kale weli waa iska ciishaysan wuxuu leeyahay weli iima aha madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in puntland ay diyaar u tahay wadahadal iyo weliba garnaqsi ku aadan dowladda federaalka soomaaliya waxaa kaloo uu sheegay inaanan laysku muquunin karin xoog iyo weliba awood puntland waxay diyaar u tahay garnaqsi waxay diyaar u tahay inay garbaxdo waxay diyaar u tahay iyadoo ku hadlaysa wax sharci iyo xeer iyo wixii heshiiska lagu yahay saldhig u ah waxaan aada uga xumahay in ay isku khaldamaan siyaasadaha iyo sharciyada dalka siyaasadda waa la isku qaban karaa waa laga heshiin karaa laakiin sharciga marka lagu tumanayo suuragal maaha in laisku egto marka inta halka fadhida waxaan rajaynayaa annaguna inaan isku ilaalino sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada dowladda soomaaliyeedna inaad sidaas ku dhisanto inaan u noqono kuwo maaragtay u qareema ama u dooda oo wixii ka khaldan sharciga sida markaan dhexdeedna ku jirno isugu qabsano wixii federaalka qabsan ka baxsanna inaan ku qabsano maan halkaas waa khalad haddii annagu aan ismoodsiino inaan saxsan nahay oo nala garyeeshana sidaan marka hore u garqaadanaa u garqaadanana waxaan leenahay taas waa naga saxsantiin waan naga helaynaa laakiin laysmama quulin karo laysmana dardari karo taasaan loo baahan waxaan u taagannahay aniga oo madaxweynihii ah golihii wasiirada madaxda ciidamada shaqaalaha dowladda waxaan u taagannahay ilaalinta dowladnimada puntland sharcigeeda iyo qawaaniinteeda madaxweynaha puntland ayaa ku eedeeyey dowlad goboleedyada dalka inay doonayaan in wakhti kororti ay xafiiska kusii joogaan isagoo sheegay in taasi ay kala shaqaynayso dowladda federaalka soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay waxaa kaloo iyadana muhima tartan ayaa soomaalida ka dhexeeya tartanku hadduu caafimaad qabo ma xuma dowladuhuna waa tartamaa dadka hal dowlada ka tirsanna way tartamaa ama gobol gobol ha u tartamaa ama xisbi xisbi ha u tartamaa state hebel markaan doorasho ka galaaya hal sanaan siiyey laba sanaan siiyey saanaan yeelayaa in miilis waxa weeye meeshii ugu horreysa oo sharciga ahayd oo burburtay dadkii waa iska daawanaya waxaan uga mahad celinayaa dadka reer puntland laba shay oo sifoo muhimay leeyihiin inay wixii ay ku heshiiyaan oo siyaasadana ay ku dhaqmaan wixii xeera oo ay dhigtaanna inay ilaaliyaan waagi dhawaya halkaan doorashada gelayna xeerkooda waxaa ku yaala doorasho qof iyo coda ha la galo annagu taasaan qaadana ku shaqaynayna dadkii naga soo horjeeday dulduleelay ka arkeen iyo meelo aysan hore ay leeyihiin heshiiska siyaasadeed sidaan maahan halaa ka khaldan
isku soo wada duuboo hadalladan uu jeedinayo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu ka jeediyey soo xidhitaankii shirka jahaynta xukuumadda puntland iyagoodoo weli uu jiro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba maamulka puntland yuusuf maxamuud v o e boosaaso
mahadsanid yuusuf dhinaca kalena qaar ka mid ah shacabka puntland ayaa ka falceliyey hadalkii madaxweyne deni wariyaha v o eda magaalada boosaaso ayaa khadka taleefonka la dhex qaaday waa kan mar kale
magacaygu waa maxamed axmed xasan waxaan ka mid ahay madaxda xisbiyada siyaasadda puntland waxaan joogaa garowe garowaan ku sugnaa masiirka iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed ma aha shay lagu gorgortamo madaxweyne siciid cabdullaahi deni waa uga mahad celinaynaa waana soo dhaweynaynaa inuu garwaaqsaday in go-aankii maalintogeed xukuumaddu ay keligeed ku ahayd oo ay qaadatay uu ahaa go-aan aan shaqayn karin habboonayna golaha wakiiladana la geyn karin wuxuu ahaa go-aan gaar u ah aragtiya wasiiradiisa qaar ka midi ay soo darxiyeen laguna degdegay marka haatan waxaa muuqata inuu madaxweynuhu garwaaqsaday arrintaa waana muhiim arrimaha masiiriga ah marka laga wada hadlayo in laga qeybgeliyo dhammaan saamilyada siyaasadda ay ugu horeeyaan xisaabta siyaasiga arrintaasi annagu awalba dareenka waanu qabnay mar dambena ma habboona in muxuu ahaa gorgortan la geliyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed oo runtii tacab fara badanna naga galay walaalahayana ah meel walbay joogaanna nin siyaasi iyo diidmadiis aanayna kala kaxayn karin waana aragti xataa dadka beesha caalamka ka socda oo soomaaliya ka shaqeeya ay aada u dareensan yihiin aadana u garowsan yihiin maxamed cabdullaahi xuseen shoortaaye waxaan ahay oday ka mid a odayaasha puntland siyaasi ah aqoon-yahankana ka mid ah bara jaamacadeed baan ahay waxaan ku suganahay magaalada garowe khilaafka puntland iyo dowladda federaalka waa khilaafaad kala duwan buu ahaa oo isxigxigay muddo dheerna jiitamayay inta badanna waxay ku salaysan yihiin waxyaabo technica ah iyo mararka qaarkood maslaxiyaad siyaasiyiinta oo shaksi ah labada arrimood madaxweyne siciid cabdullaahi deni hadalladiisu waa reflection ah khilaafka taagan isagu siduu doonaba ha u sawiro ama waa nala inkirayaa oo la iska kaaya garab marayaa isagu ha yidhaahdo ama waa la isku dayayaa ha yidhaahdo ama si kalea naloo diidan yahay ha yidhaahdee puntland iyo dowlad kale oo xubin ka ah federaalka lama inkiri karo dowladaha kale ee xubnaha ka ah federaalkuna ma inkiri inkiri karaanoo ma garab mari karaan oo waa collig bay u tahay ama waa building block ka mida nidaamkan federaalka ee dhisan dowladda federaalkuna xaqna uma leh technicalina farsamo ahaanna ma ignore garayn karto oo ma garab mari karto intay garab mari kartaa ay waa in yaroo soke oo la odhan karo faham yari unbaa keenaysa aakhirkana waxaa la isugu imanayaa runta oo runtu ay tahay inaan la kala maarmin oo qolana een gaarkeeda waxu dhufsan karin oo aan u jiidan karin taladaydu waxay tahay oo aan ku talin lahaa in miis la isugu yimaado la wada hadlo waa ilbaxnimo in la wada hadlo waa xal raadin waa daacadnimo waa haddii hadda ragganu ay inay baal dahabiya oo siyaasiyiin inay ka ahaayeen hirgalay oo waxqabtay hadday ka doonayaan mustaqbalka soomaaliyeed oo ayna ka horreeya hadda hadday doonayaan inay galaan inay spoilers ahaayeen siyaasadeed oo waa soo maray dalka oo villa soomaaliya fariistay ama villa garowe ama villa kastoo member stateska ku taalla fariistay hadday doonayaan inay noqdaan oo loo loo loo nisbeeyo inay ahaayeen dad mukharibiin oo wax soo kharibayo ama waxba xallin kari waayey oo dagaalka sokeeye qayb ka ahaaye aan ka ahayn xalkiisa aan qayb ka aan rabin in loo arko maanta hasekeraan oo day dib u fadhiistaan si miyirle oo si ilbaxnimoa oo sida caalamka ilbaxa ahi ugu dhaqmo ha u dhaqmaan oo ha u wada fadhiistaan xalna ha u keenaan magacaydu waa cabdikariim xuseen guure shaacuur baa laga imaanaysaa waxaan ahay xildhibaano hore puntland muwaadin reer puntland ah soomaaliyeed ku sugan garowe waxaa uga mahad celinaya idaacadda c o a ra'yi ururintan haddaan kusoo dhawaado ra'yigeyga khilaafka in dhawaala jiray ee dowladda federaalka iyo puntland wuu soo jiitanaya muddo laakiin hadda wuxuu ku jira marxaladihii ugu adkaa ugu qallafsanaa la xiriira inta badan sida iska muuqda arrimo personal u badan oo xilal iyo dana iyo waxyaaba laisku fahmi waayey runtii arrimahaasi waxay cakirayaan horusocodka dowladda iyo dowladnimadii dantii guud markii dib loo dhigo oo danihii khaaska ahaa arrimahaasi dadku waa kasoo daaleen shacabkuna dowladnimuu u baahan yahay soomaaliyeed in loo turu u baahan yahay runtii khilaafkaasina wuxuu u baahan yahay in laga gudbo ma kala maarmaan soomaaliya iyo puntland soomaaliya midnimay wax ku heli kartaa wax walba oo adduunka ka imaan lahaana markay dareemaan khilaafkaas iyo isqadoodkaas waxaa istaagaya horumarkii iyo waxyaabihii danahii iyo aragtidii soomaaliya laga qabay adduunkuna waa nagu daalayaa runtii isbedelkii dambe hadda ilaa shalay oo xukuumadda saddexdii maalmood shantii maalmood u socday xukuumadda puntland shirarkii warkii madaxweynuhu ka soo baxay hadda dokumentiga ma akriyin laakiin codkiisaan dhegaystay runtii xoogaa dadac badan baa iiga muuqda anigu dhanka negativeka ka fiirinaya dhanka positiveka ka fiirinaya in madaxweynuhu uu dareemay in maaragtay aan la kala maarmi karin soomaaliya puntland aysan soomaaliya ka bixi karin banaana maaragtay wax gaarana aysan ku noqon karin wixii tabashaa iyo wixii soomaaliya nagaga maqan sidii ugu habboon oo loo raadsan karo in la wada hadlo weeye aad iyo aad baana tallaabada usoo dhaweynayaa waxaan leeyahay horaha loo socdo madaxweynaha waan ku bogaadinayaa arrintaas inuu hore ugu sii socdo soomaaliyana waxaan leeyahay arrintaa inuu soo dhaweeyo lawada hadlo puntland iyo soomaaliyaba dan bay igu jirtaa soomaaliya gacmaha haysaystaan rajeynaya
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a aqoon-yahanka odayaasha iyo shacabka reer puntland oo ka hadlayey hadalkii madaxweynaha puntland uu jeediyey shalay faadimo yaasiin jaamac ayayna u warramayeen kadib markii waddamo dowra ay oo ay ka mid yihiin irelan norway iyo sbain ay shaaciyeen in ay rabaan falastiin inay u aqoonsadaan dowlad madax bannaan ayaanay jirin wax muujinaya in maraykankana uu doonayo in uu jihadaasi u dhaqaaqo madaxa wararka gudaha ee maraykanka steve herman ayaa faahfaahinta arrintan waxa uu ku diyaariyey magaalada washington waxaana noo soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac james sullivan oo ah la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad oo ay warbaahintu arbacadii weydiisay in wadamo badan ay qaadayaan tallaabada falastiina dowlad lagu aqoonsanayo oo hadda afka una ayaa uu muujiyey in maraykanku aanu rabin inuu ku biiro dalalka ka badan boqol iyo afartanka ee xubnaha ka ah qaramada midoobee tallaabadaasi qaaday sullivan ayaa waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne joe biden si kastoo ay ahaataba weli uu doonayo ugu dambeynta inuu arko dowlad madax bannaan oo falastiin ay leedahay oo ka agdhisan israa'iil xalkaasi labada dowladood waa in lagu keenaa iyadoo la marayo wadaxaajoodyo toos ah oo ay yeeshaan dhinacyadu balse maaha aqoonsi hal dhinac ah taasi waa mowqif aanu si joogta ah u taagnayn waxaannu xidhiir la samayn doonaa saaxiibadayada guud ahaanba caalamka waanaynu arki doonaa waxa ka soo baxaa israa'iil ayaa qabsatay intii uu socday dagaalkii bariga dhexe sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii islamarkaana ilaa iyo hadda gacanta ku haysa bariga qudus daanta galbeed iyo weliba marinka qasa oo ah halka badiyay dadka reer falastiin ay ku nool yihiin toddobadii bilood ee lasoo dhaafayna ficilka militariga israa'iil waxauu dhibaato culusa ku keenay khasaar iyadoo ay rabeen inay burburiyaan xamaas oo aagaasi xukunta kadib markii mitidiinteedu ay u soo gudbeen israa'iil islamarkaana ay dileen in ka badana kun qof islamarkaana kuwo kalena maxaabiis ahaan ay u kaxaysteen
aad baad umahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno isbitaalka guud ee magaalada hargeysa iyo daaweynta xanuunka kansarka sahre ciidla nuur ayaa inoo haysa
dad badan oo isugu jira dad waaweyn iyo carruur yaryar oo laga helay noocyada kala duwan ee xanuunka kansarka ayaa toddobaad kasta warqadaha caddaynta inaan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin waxay ka qaataan cusbitaalka guud ee dowladdu maamusho iyo xarumaha caafimaad ee gaar ku yaala magaalada hargeysa qaar ka mida dadkaasi waxay marka horeba ka soo safreen gobollo degmooyin iyo baadiyaha somalilan gebi ahaanna marka ay xanuunkooda ogaadaan waxay daweynta u doontaan waddamo ay ka mid yihiin ethoobiya indiya turki maleeshiya iyo waddamo kale qofba meeshii uu gaadhi karo iyadoo ay jiraan dad badan oo dhaqaale ahaan ay u suurtogeli weydo inay meelo kale u safraan sidaasi daraaddeedna ay bukaanadooda ku baxnaaniyaan guryahooda mustafe aadan muuse oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka somalilan ee magaalada hargeysa dhowaan waxaa xanuunka kansarka nooca dhuuxa amaba dhiigga ku dhaca laga helay mid ka mida carruurtiisa waxaanu barnaamijka v o eda uga waramay sidii ay ku ogaadeen xanuunka maadaama wiilkiisu uu qabay xanuunka neerfaha walaal maxamed xanuunkiisa waxaanu ku ogaanay waxaa kusoo kordhay xumad kheyrilcaadiya ama xumad aada u badan dhakhaatiir badan waanu soo marinay ilaa cusbitaalka guud waanu geynay maalmo kala duwan dhammaantoodna waxay noo sheegeen in xumadda noocan oo kale aanay hore u arag marka antibayotic iyo antibayn unbaysiineen ama xumad jabin markii xumadaas ay muddo haysay waxaa kasoo muuqday calaamado jirka ah dhammaan qanjidhada ayaa bararay kuwa qanjaha madaxa ama qoorta oo yaro barartay marka arrintaas waxay keentay markii dambe inaanu ku celino dhakhtarkiisii waayo maxamed markii uu dhashay sida ay dhakhaatiirtu noo sheegeen waxaa ka goday oxyjiinta marka wuxuu lahaa siishar suuxdin markaa dib uu qaadan jiray dhakhtarkii dawada u qoray ayaanu u geynay marka dhakhtarkaas oo doctor jaamac laidhahdo ayaa noo sheegay oo neurosurgeria ayaa noo sheegay inuu muxuu ahaaye uu ka shaksan yahay xanuunka laidhahdo kansarka dhiigga ama lukumia saas ayaanu ku ogaanay kadib wuxuu noo tilmaamay dhakhtar fadhiista mid ka mid ah meelahan lagu baadho ama cultureka lagu sameeyo dhiigaga iyo dheecanada nidal laidhaahdo marka dhakhtarkiibaa baaritaan kadib noo xaqiijiyey inuu maxamed yarahayo xanuunka la dhahdo lukumia ama kansarka dhiigga halkanaan waxba lagaga qaban karin dhakhtar buu markaa noo tilmaamay ku yaala etoobiya walasan hosbitaal la dhahdo mustafe iyo qoyskiisu waxay dhowaan dib ugu soo noqdeen magaalada hargeysa iyada oo aan xaaladda wiilkiisa waxba iska bedelin waxaana la dhigay cusbitaalka maxamed aadan sheekh loola soo gaabiyo cusbitaalka maas oo ku yaala magaalada hargeysa gaarna waa caruurta balse aan hore loogu daweynin xanuunka kansarka mustafe aadan ayaa ka waramay sida ay u go-aansadeen inay hargeysa ku soo noqdaan dhakhtarkii baanu geynay markiiaanu airboodka adisaba ka dejinaybaa ayuu koomo galay emergencyga la dhigay dhowr iyo toban cishan dhakhtarkaa ku haynay i c u ga la dhigay markaa markii muddo i c u ga ku jiray ayaa waxaa dhacday dee kharash badanna uu socdaa hal qof baa loo geliya inuu dul fadhiyo marka halkaa qof lama rabo inuu seexdo sababtoa maxamed isagu wuxuu leeryahay caruurta kale ee xanuunkan haye meesha joogtay isagu isma kantarooli karo sababtoa dee xanuunkan kale ee wis syndrome la idhaahdo ee siijarka ku keenay ama dhicidda ku keenay ayaa sabab u ah inuu dhammaan kaa noolaha iyo wax kasta oo dibadda ka yimaada uu iska gooyo marka waa in la ilaaliyo marka arrintaas waxay keentay inaanu moogtay ma hadday noqoto dhinaca ilaalinta kharashkii socday isagoo aan ka soo raynayn arrintaas waxay keentay marka inaanu go-aan qaadano oo aanu dalka dib ugu soo celino annagoo la tashana dhakhtarkiisii daweynayey oo briatric iyo oncology-ba takhasus u lahaa marka dhakhtarku uu nala yaabay inaanu go-aan ka qaadano laakiin waxaanu ku qancinay inuu nagu caawiyo inuu dawooyinkana siiyo wixii talaa ama medication balana ama brotocolka loo maamulayana uuna siiyo naga aqbalay sidii buu nagu soo siiyey ambulance marka kasoo qaadnay adisababa waxaanu keenay hargeysa cisbitaalka maas ladhaahdo waxaa dhakhtarka maas jooga dhakhtar doctor cumar ledhaa oo takhasuskiisu yahay caruurta weliba aqoon fiican uleh caruurta xanuunkana ku dhaco laakiin aan qalab iyo muxuu hayay imkaaniyaadkii lagu daweeye aan haysan doctor cumar cali cilmi waa dhaktar ku takhasusay xanuunada ciyaalka waxaanu ka howlgalaa cusbitalka maas waana dhakhtarka gacanta ku haya daweynta wiilka yar oo noqonaya markii ugu horreysay ee magaalada hargeysa lagu daweynayo ilmo yar oo qaba xanuunka kansarka walaal wuu jiraa ilmaha qaba xanuunka kansarka ee hadda aan ku daweynayno cusbitaalka caruurta ee maxamed aadan sheekh waa ilmihii ugu horreeyey ee laga daweeye kansar ee aan ku daweynayno cusbitaalka gudihiisa ilaa haatan intii cusbitaalka furnaa halkaasoo hadda aan ku siinayno dawadii kansarka ama dawadii lukemiyada iyo dawooyin kale oo badan oo lagula tacaalayo xaaladaha ka yimaada dawada kansarka lafteedu ay keeni karto kuwa infectionka lagula dagaalamayo maadaama difaaciisu hooseeyo uu yahay ilmo qaba xanuunka kansarka ilaa hadda xaaladiisu way ka soo reynaysaa waanu soo fiicnaanayaa waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inuu bogsado oo uu ka baxo xaaladaas waana ilmihii ugu horreeyey ee cusbitaalka aan ku daweyno ilaa intii cusbitaalka uu furnaa ilaa hadda doctor cumar cali cilmi waxa uu faahfaahinayaa qeybaha kala duwan ee daaweynta kansarka caruurta laga helaya kansarada kala duwan ha u badnaadaan kansarada ku dhaca dhiiga waqti xaadirkan ma yara sababaha kansaradaasi usoo badanayaan weli wax istadi fiican oo laga hayaa ma jirto laakiin si guud waxaynu kala mid nahay uun adduunyada kaleba oo ay kusoo badanayaan daawada kansarku waa dawo muddo dheer qaadata gaar ahaan kansarada dhiigga ku dhaca laba ilaa saddex sannadood daaweynta kansarku waxay isugu jirtaa iyadoo la isticmaalayo dawooyin shoocaca lagu furo oo la yidhaahdo radiation therapy iyo surgery qalimada oo loo adeegsado kansarada cadadka ah ee soo baxyada oo kale qaarkood in la gooyo waxaase laf dhabar u ah daaweynta dawada ah ee loo yaqaan kimoterabiga taasi oo iyadu mar walba joogta ah haddii la gooyo cadka iyo haddii radiation lagu furo labadaba mar walba loo baahanya in laga dambeysiiyo kimoterabigii dawooyinkaas inta aan ka warhayo waddankeenna hore loogama heli jirin haddase waa wax la dirsan karo dawadu banaanka loo dirsan karo meelo wadanka ka mid a oo laga heli karaana way jiraan tusaale ahaan bukaanka hadda inoo jiifa dawooyinka aan siinayno qaarkood waxau kala yimid magaalada adisaba qaarkood kalena wadanka ayaan ka helnay marka haddii aynu dadaalno dawooyinka waa la heli karaa dawada kansarku waxay socotaa muddo dheer laba ilaa saddex sannadood ama waqhtiyada qaar ka badan bay gaari kartaa marka qof kasta oo waddanka ka baxay oo kansarka daawadiisa dibadda u tegey waa wax ka hor iman kara waqtiga intaa leeg najax xaashi cabdulaahi waxay ka mid tahay aasaasayaasha xarunta caafimaad ee nageeye oo ku taalla magaalada hargeysa waana xarunta keliya ee guud ahaan somalilan lagu daweeyo xanuunka kansarka ee dadka waaweyn nageye se waxaa weyaan cusbitaalkii ugu horeeyay ee somalilan lagu daaweeyaba kansarka marka horta sidiisaba kansarka waxaa loo daweeyaa siyaabo kalada dugan mar qofka waxaa la siiyaa erbad mar waxaa la siiyaa kaniin mar waxaa loo sameeyaa radiation waxaa ladhahdo leyd baa la mariyaa ama liisar marna qofka waxaa la siiyaa qaliin marna qofku intaba wada baahan karaa mar saddex buu baahan karaa mar xabad buu baahan karaa kanageyahaan cusbitaal ahaan anagu waxaan bixinaa adeegyada sida kimoterabiga taarka terabiga hormonal terabiga iyo imnoterabigaba intaba waan bixinaa radiationka oo isagu mishiin ah wadanadan jaarkaaba loo dira sida ethoobiya amba india qaliinkana qaliinada hadii wadankeeni laga heli karo oo dhaktar noocaas fiixdaas kala goyn kara haduu joogo wadankeena waa loo daraa hadaanu jooginina etoobiya layaa qofka loo daraa lagu dhahdaa haduu marku dawada dhameysto qaliinkaa soo mar amba marka qaar intaan dawada loo bilaabin baa lagu dhahdaa horta qaliinka soo mar kadibna wixii hadhaaga ah dawada ayaa lagu siinayaa taasi waxay keentaa qofkii maaragtay in intii dee uu kuyu ku jiri lahaa amba uu muddo dheer joogi lahaa mathalan etoobiya kale in loo soo gaabiyo hadduu qaliinka soo dhamaystira lagu dhahdo soo noqo haddii kalena dawada inta loo bilaabo makdawada dhamaystira lagu dhahdo xagga isku qal sidoo kale naja xaashi waxay tilmaantay caqabadaha ay la kulmaan inta badan sida jirtaa dadkeenu badanka maaragtay dee markay uu xanuunku qofku xanuunsado xanuunka soo rito ayay dee dhakhtar tagaan markaas ay isbaadhaan markaa deetana qofka dee xanuunkiisa markaa sawir amba dheecaan amba dhiig amba cad laga qaadaa la ogaanaya in xanuunkii uu hayo uta marxalad dambana uu maraya way yartahay dadkeena inta marxalad xilli horea la ogaado waa dadkeena marka xanuunsadunbu qofka dhakhtarka tagaa dadkeena weliba dadka waaweyn ha u badnaadaane taase waxay keentaa deetana markasta qofkii dee in dadkeenu sida dadka kale ay adduunka aan hayn markasta marxalada afraad saddexaad unbay u badan yihiin dadkeenu deetana qofkii de amba qof dawale amba hadduu xataa dawaleeyahayna maaragtay dawadiisu ay dee ka dhib badan tahay qofka kale marxalad xilli horeha la ogaado carqaladaha ugu adagayd aan kala kulano maaragtay xagga bukaanada taasaa kamid ah oo ah marxalad damboon qofka in lagu keeno marxalad ay naftaba haday doonto sii sulan tahay waa lagu keenayaa oo lagu odhanayaa wuxuu qabo xarunta nageeye ayaa ilaa haatan keenta dawooyinka kansarka qaar badan oo ka mida waana meesha ay haatan dawooyinka ka helayaan dhakhaatiirta cusbitaalka maxamed aadan sheekh ee daweynaya ilmihii ugu horeeyey ee kansar laga helay doctor shukri axmed maxamuud oo ku takhasustay bukaanada caruurta oo toban sannadood ka shaqaynaysay cusbitaalka maas oo ah cusbitaalka weyn ee gaarka u ah caruurta ayaa inoo sharaxaysa cusbitaalka maas hosbital waxaa loo soo koobay maxamed aadan sheekh waxaana lagu magac daray dhakhtarkii fikirka iyo hirgelinta lahaa oo waa dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay ciyaalka jeclaada dalka inuu sameeyo cusbitaal u gaara ciyaalka hawshaas waxay hirgashay labadii kun iyo saddexiyo tobankii isagoo la kaashanaya wasaaradda caafimaadka ilaa waqtigan xaadirkaana ciyaalkun buu shaqeeyaa inta badan ilmaha maantu hal saac joogo jiro ilaa sideed iyo toban jir ayaanu adeegnaa afar labaatan saacadood baa shaqeynaa cusbitaalkeenu emergencygiis wuu shaqeeyaa shaybaar qalabaysanoo standara ayaan leenay farmasiga dawooyinka u wada gaarka ciyaalka oo ku salaysan miisaankooda iyo baahidooda ayaan keenaa dhakhaatiirteenu tiro kula dhawaad shan iyo toban dhakhtar baa ka shaqeeya toban dhakhtar takhasus ciyaalka yihiin nurse qualified oo digriya noo shaqeeya waxaanoo kala ka qeyb qaata cusbitaalkeena qalina qaliinka guud qaliinka qanjaha ee dhegaha qaliinka lafaha inta badan intaaba waa cusbitaalkeenu u qabtaa sida kale waxaan cusbitaalku u adeegaa dadka bulshada somalilan dhinac walba ay ka joogaan iyo heer kasta ay ka taaganyihiin level of educationkooda ama level of
dawooyinka iyo dhakhaatiirta ay keenaan xarunta nageeye ayaa dad badan oo qaba xanuunka kansarku ay kaga raysteen inay dibadda u safraan iyagoo dalkooda joogana lagu daweynayo inkastoo baahiyahooda aanay wada kafayn karin dhinaca kalena cusbitalka maas ayaa haatan go'aansaday inay ku dhiiradaan daweynta caruurta kansarku ku dhaco mustafe aadan muuse oo ay haatan wiilkiisa daweynayaan ayaa sheegay inuu addisababo ku soo arkay caruur badan oo xanuunsanaya balse waalidiintoodu ay u waayeen kharashkii joogitaanka iyo daweynta kuwaasi oo go-aanka uu qaatay uu rajo uga muujinayo inay dib u soo celin karaan ciyaalkooda xanuunkan waa lagu daweyn karaa dalka haddii imkaaniyaadkii iyo fasilitigii loo baahnaa laga caawiyo cusbitaalka maas sababto dhakhaatiir fiican baa joogtaa markiiaan wareystay keliya waxay sheegeen inay u baahan yihiin laabkii lagu baadhiyo dhuuxa sababta xanuunkan dhuuxaa la baadhaa si dawadiisa loo helo dawooyinkiina waxna dalka waa laga helaa waxna waa la diraa marka dawooyinkiisu waa qaali halka shan duwaa la siiyaa ama afar duwo halka xabo saddex soddon dollar waana maalin dhaaf dawooyinka qaar baa wiigii hal mar la siinaya marka waxaa dhaqaalo waa la helaa laakiin maamulkii iyo nidaamkii iyo haddii la helo oo laabkii la helo waxaan qabaa caruur badan oo ku dayacay somaan kusoo arkay iyo kuwo kaloo halkan yaalaba in wax laga qaban karo laakiin iminka guud ahaan dalka laguma daweeyo caruurta inta badan ciddii awood u haysana dee dibadday geysaa ciddii aan awood u hayna xumadaa disha waayo baalkan xumad khatar uu leeyahay waxaan cadisabo kula kulmay ama dhakhtarkiiaan joogay caruur uu xanuunkani ku dhacay oo dad inta badan aan awood badan lahayn ay soo qaadeen oo awood u waayeen iska bixiyeen dawooyinkii iyo kiradii cusbitaalkaba waayo waxaan filayaa ugu yaraan saddex boqol iyo konton dollar lacagtan qiyaasi weyaan ayaa maalintii ku baxaysa ilmaha gaaraanka i c u la dhigo marka qof layidhi muddo bila ayaad cusbitaalka ku haynaysaa ugu yaraanna saddex boqol iyo konton dollar ay ka baxayso waad qiyaasi kartaa marka waxaan lai sheegay gabadh meesha joogtay inay awoodi weyda inay dawadiis ka bixiso ilmihii yaraana xumadii uu dhintay dibna usoo noqon kari weyda sababtaa ilmuhu jilcayaa maadaamuu xarumaha nageeye iyo maas ay xaqiijiyeen suurtagalnimada ah in dalka gudihiisa lagu daweyn karo noocyo badan oo ka mida kansarka waxaa lama huraana in xukuumad shacab iyo ganacsataba la yska kaashado keenista dawooyinka iyo dhakhaatiirta iyo weliba samaynta xarumo ku habboon in lagula tacaalo bukaanada xanuunkoodu sarreeyo ee u baahan goobo gaar ah oo lagu daryeelo maadaama ay u jilicsan yihiin xanuunada la isqabadsiiyo iyaga oo markasta difaaca jidhkoodu hooseeyo daraaddeed guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waa sahre ciidla nuuroo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur iyo barnaamijka bandhigga v o e da intaas ayaan uga gudbaynaa ciddii uu sheegana waxay mar kale ka daalacan kartaa website-keenna v o e somaly com go-aanka uu ku dhawaaqay dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee uu ku doonayo in la soo xiro labada hogaamiye ee israa'il iyo xamaas oo lagu eedeeyey dembiye dagaal ayaa dhaliyey carada labada dhinac ee la eedeeyey wariyaha v o e da riki rosen ayaa warbixintan waxay kasoo dirtay tel aviv
dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada kariim khan ayaa ku dhawaaqay isniintii in uu dalbanayo in la soo xidho hogaamiyayaasha xamaas iyo israa'iil ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa cambaareeyey eedeymaha khan ee isaga ka dhanka ah
mister khan waxa uu si been abuura isu barbardhigay hogaamiyaasha israa'iil iyo xamaas tani waxa ay la mid tahay adiga oo dhacdooyinkii sebtembar kow iyo tobankeedii kadib isbarbardhiga madaxweyne bush iyo usama bin laden ama xilligii dagaalkii labaad oo aad isbarbardhigto madaxweynihii maraykanka franklin d roosevelt iyo hitler dacwad oogaha maxkamadda i c c ayaa netanyaho iyo wasiirkiisa gaashaandhiga yoaf galand ku eedeeyey dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini'aadanka oo ay ka mid yihiin in ay gaajo u adeegsadeen qaab dagaal israa'iil xubinka ma aha maxkamadda i c c sidaas daraaddeed haddii amar qabasho la soo saaro netanyahu iyo galant ma wajahayaan xadhig deg deg ah laakiin waxa ay caqabad ku noqon kartaa in ay u safraan dibadda falanqeeyaasha sharciga ee israa'iil ayaa isku khilaafsan sharcinimada maxkamadda i c c ee ka dhanka ah hogaamiyaasha israa'iil ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee dalalka nidaamka leh ee weliba garsoorkoodu shaqeeyo oo si wanaagsan looga dareemayo dimuqraadiyadda saasu sida ay ku doodayso anna hersberg oo xubin ka ah urur ka shaqeeya arrimaha sharciga
maxkamaddu waa in ay u fuliso xukunkan dalalka aan awoodin inay baaris madax bannaan ku sameeyaan eedeymaha dembiyada dagaalka iyo dembiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha laakiin israa'iil waxa ay leedahay nidaam baaris oo adag oo militari ah sidoo kale waaxda madaniga ah ee garsoorka wasaaradda cadaaladda sidoo kale waxay leedahay nidaam garsoor oo aad u firfircoon oo qiimeeya dacwadaha falastiiniyiinta ayaa dhankooda cambaareeyey eedeymaha maxkamadda caalamiga ee i c c ee ka dhanka ah xamaas eedeymahaasi oo ay ku jiraan afduub iyo kufsi maxkamadda caalamiga ee i c c ayaa soo saartay eedeymaha ka dhanka ah hogaamiyaasha siyaasadeed ee xamaas gaar ahaan ismaaciil haniya iyo laba hogaamiye oo dhinaca militariga ah maxamed cabdilcaal waa falastiini ka barakacay magaalada rafax ee koonfurta khaza waxa uu leeyahay sidee ayay xamaas u noqon kartaa dembiile dagaal iyada oo falastiiniyiintu ay yihiin kuwa la haysto ee isdifaacaya siduu hadalka u dhigay
sidee xamaas u noqon kartaa dembiilayaal dagaal annaga oo nala haysto kuwa dhulkooda daafacanaya ma dembiilayaal dagaal baa loo haystaa daa'uud kutaab waa falanqeeye falastiini ah waxaana uu sheegay in labada dhinacba ay tahay in lagula xisaabtamo falkii ay sameeyeen toddobadii oktoobar iyo wixii ka dambeeyey
xamaas waxa ay gashay dembiyo dagaal waxaana rumaysanahay in israa'iil ay gashay dembiyo dagaal oo aad u badan laakiin haddii la soo xiri waayo ra-iisul wasaaraha israa'iil iyo wasiirka gaashaandhigga arrintu waxay u ekaan doontaa cadaalad darro haddii laysku dayo falastiiniyiinta oo keliya in la beegsado oo aan laysku dayin israa'iiliyiinta in lasoo qabto netanyahu ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey gudaha iyo dibaddaba sida uu u wado dagaalka khaza
mahadsanid xuseen bare aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya haatanna waa xubintii wargeysyada waa kuwan cabdixakiim maxamuud shirwac iyo cabdixaafid caawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargaysyadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska dagaadhina ka soo baxa dalka berita warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalalka ireland spain iyo norway oo sheegay in ay siddeed iyo labaatanka bishan may falastiin u aqoonsan doonaan dal madaxa bannaan cabdixaafid oo saddexdan dal ayaa si wada jiro ugu dhawaaqay hadalkan oo muddo la sugaya subaxnimadii arbacad ee toddobaadkan iyagu oo sheegay inay taageerayaan xalu raadinta nabadda bariga dhexe iyo weliba in la helo laba dal israa'iil ayaa sida wargeysku daabacay si deg dega uga jawaabtay ee abbaaqana ka soo yeedhay waddamadan iyadoo talaafiiba ayaa ku aargoosatay in isla markiiba ay u yeedhato safiiradeedii joogay magaalooyinka dublin madrid iyo weliba oslo israa'iil waxaa kaloo ay sheegtay inay joojinayso dhaqaale muhiim ah oo ay u hayso maamulka falastiin cabdixakiin oo sidoo wargeysku daabacay waxa uu intaasi raaciyey waa inaan xaqiijinaa in la ixtiraamo xalka labada dowladood waa in la helaa dammaanad qaadka amniga labada dhinac oo loo siman yahay ra-iisul wasaaraha sbain petro sanchez ayaa baarlamankiisa u sheegay in ay dhowr sababood falastiin ugu aqoonsanayaan dowlad madax bannaan waxaanse ku soo ururinayaa ayuu yidhi saddex kelmadood oo ah nabad cadaalad iyo joogtayn cabdixaafid oo ra-iisul wasaaraha aireland simon harris ayaa sida wargeysku u daabacay sheegay in falastiin ay xaq u leedahay in loo aqoonsado dowlad madax bannaan waa in la helaa ayaa uu yidhi xalka laba dowladood waana dariiqa keliya falastiin iyo israa'iil iyo weliba dadkooduba ay ku heli karaan ammaan ra-iisul wasaarahan aireland ayaa sida wargeysku daabacay waxaa kaloo uu sheegay in waddamo kale ay ku dayan doonaan inay qaadaan tallaabadan muhiimka cabdixakiim ow sida wargeysku daabacay ra-iisul wasaaraha norway yonas gar stor ayaa sidaasi waxa uu isaguna sheegay in aanay nabadi ka suurta galayn bariga dhexe iyada oo aan la aqoonsan falastiin norway ayuu yidhi falastiin waxa ay ula dhaqmi doontaa waddan madax bannaan iyo xuquuqda iyo mas-uuliyadda uu leeyahay dal madax bannaani maamulka falastiin iyo xamaas ayaa labaduba soo dhoweeyeen hadallada saddexdan mas-uul ee saddexda dal kala hogaamiya cabdixaafid oo wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak oo ku dhawaaqay in doorashada guud ee dalku ay dhacayso afarta bisha julaay rishi sunak ayaa waxa uu sheegay sida wargeysku daabacay in aan xaalka dalka uu ku jiro aan lagu aamini karin guddoomiyaha mucaaridka kier stemer hase yeeshee dhinaca kale guddoomiyaha mucaaridka ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in la gaadhay xilligii isbeddelka cabdixakiin ow sida wargeysku daabacay ra-iisul wasaaraha britain ayaa kaga dhawaaqay xilliga doorashadu dhacayso fagaaraha ka soo horjeeda aqalka downing street ee looga taliya britain iyada oo uu roob mahiigaan ahi da-ayo xagga dambena laga saaray heestii caanka ahayd ee arrimuhu way wanaagsanaan doonaan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawad ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid laba cabdi cabdixakiim iyo cabdixaafid haatanna dhegeystayaal waa xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bisha juun ee soo socota ayaa la filayaa in si rasmiya loo diiwaangeliyo facebooka oo heshiis rasmiya dalka kenya iyo hay-addaasi dhex maraya iyadoo tiktoka iyo aaladaha kale ee social mediana lasii xoojinayo si shaqo loogu abuuro dhallinyarada islamarkaana loo raaco shuruucda u degsan haddaba nidaamkani ma wuxuu xoojinayaa shaqada oo keliya mise waxa uu keeni karaa in uu fududeeyo falal dambiyeedyadii iyo markaasi wararkii aan raadka lahayn ee inta badan la gudbin jiray taasoo marka hore laga diiwaangelin jiray yurub iyo meelo kale oo ka baxsan afrikada bari waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya cabdiqani daahir gaas oo isagu ka tirsan dadka u ololeeya social mediaha ama baraha bulshada iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir atoore oo isaguna dadka wax ku qora islamarkaana aqoonta gaarka u leh baraha bulshada labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdiqani daahir gaas
waad mahadsan tahay weriye tusaale ahaan facebooka hadda dalka kenya la keenaya dhowaan ayay madaxweynaha dalka kenya mase william ruto iyo ninkan mark zuckerberg oo iskale aalada weyn ee facebooka waxa ay heshiis ku gaareen in shirkadda maanta ay qeyb ka furato dalka kenya awal hore xayeysiinta ama advertisementiga facebooka uma furnayn qaaradda africa specially bariga africa awal hore laba meeleed buu africa u furnaa waa nigeria oo africa ah iyo south africa labadaas kaliya loo ogolaa laakiin hadda wax weyn waxaa lagu soo kordhiyey in bariga africa la keeno dhalinyarada hadda nairobi ku noolo anigu xataa aan ka mid ahay waxay noogu xirnaayeen yurub iyo maraykanka oo canshuur ama percentage baana laga guusan jiray aadu badan tusaale ahaan qofku markuu kun dollar iyo wax ka badan sameeyo dee saddex boqol ama laba boqol baa laga goosan jiro minus ah laakiin hadda haddii dalka kenya la keenay kolley waxaan u arkaa faa'iido weyn oo dhalinyarada usoo korortay because shaqo abuur weeye william ruto waxa uu hadda ku dadaalaya inuu dhalinyarada shaqo u abuuro dabcan shirkaddii facebook halkanaa la keenay dhalinyaradana waa loo hawlfududaynaya iyadoo shuruucaha shuruucda ama lowga lagu dhaqmayana dowladdu ay xadidi doonto tusaale ahaan in aan lasoo boosigareyn karin wax amniga dalka riski ku ah iyo robagandada meelaha fogfog gaaraysa cabdiraxmaan cabdulqaadir atoore arrintan social mediaha weliba gaar ahaan heshiiskan kenya ee la gashay madaxa facebooka mark zuckersburg ani ahaan waxay igula muuqataa in social mediaha oo in dhowaanaha iska noqday meel dadka soomaaliyeed gaar ahaan maadaama dad soomaaliyeed aan nahay ay iska caayaan marmarka qaar xaalado amni daro laga dhex sameeyo marmarka qaar buunbuunin wax ka badbadin ah laga sameeyo marka un waxaa u arki karaa un dhibaatada iyo africa loo soo raray oo gurigii dhibaatada oo africa la keenay marka ani ahaan caqabada igula muuqataa heshiiskaas kenya ee la gashay madaxa facebooka mark zuckersburg cabdiqani daahir gaas muddo dheer ayaad u ololeynaysay in la keeno oo shaqo laga helo facebooka iyo tictoka ee afrikada bari mayaanay kuu muuqanin in waxyaabo badan oo awal dadka ka xirnaa ay furmi doonaan marka laga reebo shaqo abuurka oo culays u iman doono maya ani hadda waxaa ii muuqata in dhalinyaradii shaqo loo abuurayo maalin dheeli ama sanad dheeli dhalinyaro fara badan oo b h d holler ah master degree ah ayaa jaamacadaha kasoo baxa sida ay shaqo ku helaanna way adag tahay hadda aaladan tictokan ka horeynaya shaqaa laga helaya shaqadu waxa ay tahay tusaale ahaan markii hore oo dabcanaa nairobi aada joogtay haddii conis fara badan laguu soo gado coinskaas qof waxaad u diraysaa yurub jooga like germany ama ingiriiska ama sweden qofkaasi wuxuu sameynayaa tusaale ahaan waxaad samaysay kun dollar kunkii divided by two bay noqonaysaa laakiin hadda haddii nairobi la keenay oo laba boqol lagaa qaato oo lagu dee coinskii kaarkaaga aad ku sarifinaysad oo bangiyada dalka kenya ay kuu sarifayaan de waa anu waxaan malaynayaa waa shaqo soo shaqo abuur soo kordhay oo dowladdan oo ruutu iyo gashaagu ay hogaamiyaan ay u hor hormuud ka yihiin laakiin canshuur baa laydinku soo rogayaa ma jirto miya canshuur way jirtaa laakiin canshuurtii tusaale canshuurta waxaa ka xun ninkii yurub joogay aad coinska u dirsanaysay haddii lacagtaadii uu dabcan dee kaa damacayo ama kun soomaahayn hadduu shan boqol goosto adigii khasaaraad qabtaa laakiin canshuurta hadda dalkan kenya ay soo rogi doonto waa canshuur xadidan oo aan too much ahayn waxyaabaha uu ku doodayo ee ninka la yidhaahdo gas waxa weeye in shaqo la abuurayo in sharciga loo samaynayo waxaasu kuma muuqdaan miya
arinta shaqo abuurka horta waxaa ka horeysa in dhalinyarada ay ku baraarugsan yihiin qaabka ugu wanaagsan ee looga shaqeysto social mediaha amaba baraha bulshada tusaale waxaa jira dhalinyaro jecel in baraha bulshada lacag ay ka sameeyaan haddana aan wax wacyigelin ah ka haysanin qaabkay lacag ugu sameyn lahaayeen wax walba waxaa jiro muuqaalada qoraalka qaabo badan oo ay ka mid taha website wax lagu qoro tictok muuqaal lasoo geliyo leefaf laakiin taas bedelkeeda anaga africa markaa joogna bilcagsiaa u isticmaalnayo waxayba noqoto meel dadku isku caayaan oo leefaf isku soo galaan oo qabiil qabiil caynaayo oo dad waxaa ku jira xataa qurbaha joogo oo leef inta soo gala dad africa jooga daawanayo oo xaalad abuur ah amaba kicin dadweyne sameynayo marka bulshada intii shaqo abuur haddii looga dhigi lahaa oo dhanka negatifeka haddaa kasoo tago arrin fiicanay ahaa lahayd laakiin bulshadiiba uma diyaarsana social media baraha bulshada in ay sidii saxda ahayd ugu shaqaystaan cabdiqani daahir gaase waxaa jira dad badan oo ku tartamaya inay lacag badan helaan qaar baa isku dila qaar baa qabiil u bedelaya qaar baa waxyaabo badan oo dhaqan xumaahon diinteenni iyo dhaqankeenni ogolayn ee wadaya marka lacagta laga soo tago waa isla su-aashiisii sidee looga hortegi karaa khaldaadkan mar walba soo noqonaya haddiiba lasoo dhoweeyay oo afrikada bari la keenay facebooki iyo tictoki niyo warta tan koowaad tictok haddaan ku bilowno tusaale ahaan dalkeena hooye soomaaliya iyo isaga shuruuc ma leh waxaa jirta in dhalinyaro hadda fara badanoo soddon gaaraysa xarunta c i d da ku xiran yihiin qaar kalena lasoo wado oo keen qabiil sameeyey oo dabcan communitigii caasimada deganaa soomaaliya ay isku direen oo dabcan haddana qaar xataa arorchi warranty loosoo loo soo qoray oo in la xiro la rabo qaar xataa gobollo ka baxsan dalka soomaaliya joogo laleeyaha lasoo qabto niyow soomaaliya kenya way kala sharci duwan yihiin tusaale ahaan kenya sharcigeedu waa sharci qoran hadda tictok baad waxaad soo gelisay wax khaldan waxaa lagu leeyahy deg deg uga saar ama dhilid garee labadaasaad leedahay facebook aan u imaanana facebook shuruucdiisu waa wax qoran contacti qoran waa constitution qoran oo aan la dhaafi karin haddii aad dabcan sawiro gaar ah oo dagaalaa soo upload garee waa lagu community guideline baa ku qabanaya haddaa straati videogaaga wax something wax ku dardar oo dagaaliya waxyaabahaas oo kale community guideline baa ku qabanaya jekin wax la dhahaa la mara facebook cabdiraxmaan atoore waa gabagabadii baynu joognaa isla su-aashii weeyaane dadkan ee soomaaliyeed ee uu hadda tilmaamay ee dowladdii ay qabatay ee qaar la daba taaganya haddii sharciyo iyo nidaam loo sameeyo waxaan iyagu ay ku raadinayaan inay view ku helaan ama magac ku helaan oo dhaqaalaha lagu raadinayo ka sokow maxaa diidaya in shaqana lagu abuuro sharciyada iyo nidaamkana wasaaradaha iyo helaha qaabilsan ee isgaarsiinta iyo warbaahintu ay
xaaji yaasiin wallaahi arrin fiican waaye in dhalinyarada shaqo loo abuuro ma diidani africa waxaa ugu badan ee hadda dhalinyarada ku kalifay inay ka tahriibaan waa shaqo la-aanta laakiin dhibka ugu weyn aniga ii muuqda ayaa waxay tahay dadkii ma u diyaarsana in ay ka shaqaystaan social mediaha sidii saxda loogu talagalay tusaale xataa wasaaradda isgaarsiinta aan leenahay ma lahan awood xataa ay ku xadido qaladaadka ka dhacaya social mediaha amaba baraha bulshada taasaana aniga waxay igula muuqataa haddii africa loo soo dhoweeyo oo kororkii dadkii waxaa soo kordhaya mar walba social mediaha ilbaxnimo u maleynayay inay soo galaan dadkii caanraadiska ahaa ilmihii yaraayo taleefano loo wada gaday oo ayaga si qaldan u isticmaalayo marka aniga mar walba waxaa ila qurux badnaa lahayd inta shaqo abuurka aan la gaarin ka hor in dhalinyarada horta la baro qaabka loo isticmaalo baraha bulshada aad ayaad umahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen cabdiqani daahir gaas oo ah dadka u ololeeya baraha bulshada iyo cabdiraxmaan cabdiqaadir atoore oo ishaguna wax ku qora baraha bulshada doodii gaabla intaa ila joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doona haddii la raalli karo wasaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xilligii aan wararka iyo warbixinnada ka nasanaynay waa heesihii dabacsanaa ee ay idaacadda idinku tala gashay baahinteena iyo caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ah ee v o a na waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada isku maqlayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo wadaagga